فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الحمد لله والصلاة لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أدبوا ما سنتهين إن شاء الله وحان بلا بينا een xadiiskii waxaan ku jirnay soddon iyo labo unba labiyo soddonaad laa darara walaa diraara xalaqadiisii saddexaad insha allah maantana inuu nala gabagabaysmaan rajeynaa insha allahu tacaala okay saddex su-aalood insha allah ma badinayno su-aasha koowaad xadiiska wuxuu ku wariyey baan oranay imaam daara qutni raximahullah iyo keyrkii musnadan musnadka maxaa dhahna ahayd iyo wax nooga sheegay sala allahu alay salam musnadka a maxaa odhan musnadka sax weeye qadar waxbuu sheegay hay waa inuu waa inuu marfuucna ahaado laba shardi ba ahayd inuu itisaal yeesho inuu xiriirsan yahay okay musnadku waxa weyaan itisaaliyo iyo marfuuc okay labada shardi u yeesho musnad la yidhahdaa aqlab alculama yani okay malik raximahullah xadiiska wuxuu ku wariyey mursalan haye mursalka maxaa dhahna ahayd uga bax qof kale
taabiciyiintii laga soo wariyey oo haddana nebigii inay arkaan ama asxaabtii ma ahan laakiin wax la yaqiinsaday inuu noqdo oo
xadiiska uu warinayo taabici
maya mursal xadiiska dha- maxaa mursal xadiiska mursalka muxuu yahay okay wad waad waad sheegtay taabici oo dadka soo tabiinayay noqdaan taabiciyiin okay
haddana muhiimadu ma ahan inay arkaan baarik nebigii laakiin kor hadduu taabici yahay nabigii ma aragba maba aragba ma aragba waa jazaaka allah khayr marka waa xadiiska uu wariyo taabici weyn taabici wey saa imaam shaafici baa yidhi si kalena way jirtay yaa xusanaya uu dhexda ka go-an yahay isagana waxaa la dhahayaa mursalan jazakum allah khayr oda daale ya jazaaka allah khayr okay waxaan waxaan kaloo sheegnay eh, diintu daruuraadka saddex maaragtay ahdaafta imid saddex shay bay dhigtay okay saddexii shay yaan xasuusinaya daruuriyaad iyo okay xaajooyin labo saddex Mm. kamaaliyaad amba taxsiinaad Ah, taxsiinaad aw kamaaliyaad lada ohan karaya okay daruuraad xaajaad taxsiinaad okay daruurad maxay maxaan daruurad maxay ahayd qofun daruurta noo sheego daruura maxay tahay sharc sharcada islaamka Is- necessaire okay waa waa waa waa waa waa waa kelmadii oo faransiis noogu sheegtay jazaaka allahu khayran aad sheekh faysal okay daruurada waxaa laga maarmayn hadal baan dhahnay ahayd maa laa takuunu alxayaatu ilaa biha haddii aan la- haddii iyada la waayo maxaa maxaa dhacaya nolol ma jirayso okay xaajadana maxaa dhahnay nolosha diiq bay noqonay ah okay laakiin kelmadda kelmadda uqal laa takuunu alxayaatu xayaatan ilaa biha ta kale laa takuunu alxayaatu bigayriha haddii iyada la waayo ma noqoto. tani xaajaduna laa takuunu alxayaatu xayaatan ilaa biha okay haddii iyada la waayo noloshu nolol ma noqonayso way jirtaa noloshii istibqaa wada haraysaa ma dhimanaysid laakiinse dee nolol ma haysatid taxsiinaadkana maxaa dhahnay ahayd waxa qurxiyo weeye okay misaal daruurada hana la siiyo qof hana siiyo maxaa daruurada misaal u noqonaya example daruurada
ee tii khamriga oo kale ah halkaan istaagtay okay mukhtasar marka si loo oofiyo waxaas waa in
haddii laga baqo inuu qofku inuu dhinto inuu dhinto Ah, just well. okay xaajadana maxaa misaal wa inuu gaari in gaari la yeesho Waa- waa- ama gaadiid la helo waa daruura xaaja weyaan ma dhimanaysid laakiin waa- noloshaadu ma fiicnanayso nolol ma noqonayso ma fiicnanayso ma nolol ma noqonayso weyaan. hadduu qofku bilaa gaadiid yahay. amba kii dee bibliga amba kii kale unan haysan okay taxsiinaduna waa maxay gaadhigu sii wad inuu gaadhigu dee ها دي كونفورتابل غدا ايش على قارينا ودتي هذا تحسين هذا قروح يعني اوكي غوري هو حاجه ويا ما بيش لو باي غوري لكن غوري غوري نقض غوري غوري كتغينا الاب كلا ده اوكي حاجه يعني تلفزيون كم حاجه بس هو تحسين انا قفه تلفزيون غوري كويس تحسين ويا
midna ma galayn
اوكي اوكي انه قفك أو حاس يا شم حاجه بس هو ضروره بس هو تحسينه قعدت لا تغيا
daruuro
وضروري ليش وضرورة اوكي يا وحاجة اوكي ها
noloshu haaf bay noqonaysaa نرجع في نغنسة اوكي جزاك الله خير
shantii ay ku dhex jirto qaranka iyo waxaa ku dhex jira اه اي كنت نص اللي كم اه محو يري محو لي حاج صح صدقنا والو دغيستنيا دغahaygu waa ku ku soo laalaadaan ha
Uma dolu kahve.
Ha.
Şıks var ya bu lakin adı bu dolu tay.
ha Bu dolu o dolu.
walaa waa caqli taasi hadday ummad dooro noqoto waa daruuri hadday qof noqotona waa xaaja hadday qof noqotona waa xaaja sax wey ninkaas uu dul dhigay baasha aan bilaabayna insha allahu tacaala maanta maalintii saddexaad oo dhammayna insha allah xadiiskan waxaa ku jiraan odhanahay shan iyo sad- sh- maaragtay shan meelood marka loo qeybiyo fiqiga meel buu maaragtay sal looga dhigay diinta islaamka qaacidadii weyneydii addararu yuzaal baa laga soo saaray in dhibaato walba waa in la zuuliyo waxaan dhahnay markaa qawaacid fara badanna waa laga soo saaray maantana waxaan dib iskula eegaynaa insha allahu tacaala qawaaciddiisu ma dhammaato xadiiskan laakiin waxaan isleegaynaa ilaa sideed qaacido oo xadiiskan laga soo saaray sideed qaacidoo kale iyo xadiiskan laga soo saaray okay markaa baan galnaa mawduucyada kale insha allah qaacidada koobad maxay idaa daaqa alamru ittasaca idaa daaqa alamru ittasaca wa ida ittasaca alamru daaqa إذا ضاق الأمر الأمر وألف يلام ألف يلام كاسي وحو شيغايا أمر أوردان أمر أورداني هادو عريري نقضو دين الإسلام كو تري أرنت وي بلادن وحي عريري سمبا ولا بلادن وحي بلادنا ولا سو أرورين وقواعد الفقهية إذا ضاق الأمر أمر كيبا كو عريري نقضي اتسع لغو بلادنيا waxay la xidhi- wax- waxay la mid tahan ad-daruuraatu maxay la mid tahan tubiixu lmaxduuraatki un bay la saaxiib tahay oo maxaa kugu cidhiri noqday waxaa kugu cidhiri noqday qaacidadaasi een, si istisnaa ayay dad wax ugu tari doontaa dadna waxba uma tari doonto raggii maaragtay een, een, een, een, hadal haye maaragtay ma la qaadan karaa in in in bank wax ma laga qaadan karaa idaa daaqa alamru amarku hadduu cidhiiri noqdo oo meelaad ka baxdid weyd shareecadu meelaad ka baxda ku samaynaysaa wey meel aad ka baxdaba haddaad weydid oo dhammaan wixii jaa'is ahaa diinta ogoleed oo dhan ay wada xidhmaan xageed ka bixi meel bay ku ku bannayn diintu Ah, ilaahay diinta kuma xidhinay subxana wa taala marka taasi waa to- waa waa qaacidada koobaad wey qaacida labaad baa taala waxaa la- laa waajiba maca cajzin waa qaacida kale laa waajiba maca cajzin laa waajiba maca cajzin hadduu caajisnima ku haysto oo waxba aad awoodi karayn waajibo kuma dul yaalaba waajibka laba shay baa lagu- lagu lagu saleeyaa alqudratu alqudratu inaad karti u leedahay iyo inay suurtagal tahay waajibkaa inaad hirgelin kartid hadday labadiiba banaaneen meesha olin waajib muu jiraya waajib ma jiray markaa marka laa waajiba maca cajzin qof caajis haysto oo karti aan lahayn oo amba marad amba jiro amba cudur u hayo ambase wax kale oo lamida u hayo waajibkii waa waa ka dhacaya wey marka marka maxaa odhanay laa waajiba maxaa odhanay maca cajzin cajzigu waa maxay cajzigu waxa weeye qofka oon karti u lahayn iminka waxaan ku salaynaa fiqiga sheekhu inoo marinayay oo guurka ahaa okay sheekh wuxuu inoo sheegay in dumarka badan la guursado shareecadda asalkeegu waa mubaax way ogoshahay wey waajibna maaha sunnana maaha xaaraanna maaha waa maxay waa la ogol yahay laakiin dadka qaar buu ku noqonayaa makruuh dadka qaar muxuu ku noqonayaa xaaraan dadka qaar muxuu ku noqonayaa sunne she- sheekha kitaabka intaasa ugu dhigay soo maaha kitaabkeena laakiin mid baa jirta dadka qaarna waajib buu ku noqonayaa inuu labeeyo nin buu inuu labeeyo waajib ay ku tahay ninka dee xabadu bay ku fillaan weyday waa shakawar wareer gale ee bahashiisu ay siyaadatu fi siyaada tahay halkuul aadi dee masinuu aadi may okay halkaa waxaa ka soo horjeeda waxaa waajib kugu ah haddaan nin tahay gabadha muslimadda ah eed qabtid eed xaaskaaga ah inaad afartii mar habeen habeen aad ka batid ay ku kabato waa calaa madhabi abi xaniifa calaa madhabi اljumhuurna waa afartii bilood mar ugu yaraan weeye haddaadba keri weydidna ile waajib bay kugu hayd inaad islaanta u tagtide cajzi baa dhacay ma kartid okay waa kow laba cajzi kalaa dhaco waa lagu xidhay iyadna waxay fadhidaa guriga okay waajib bay lahayd dowladaha iminka caqli bay yeesheen waxay dhahdeen waa ninka xaas leh xaaskiisa ha loo keenaa ka yidhi laakiin dowladihii hore kuwa afrika midna ma yaqaanin kuwaas waad kala xidhnaanaysi xabsiga afrika annagaa soo aragnay marka waxba laguma keenayo laakiin laakiin laakiin meelaha baa lagu keeni baa yidhi markaa laa maxaan ku yidhi maxaad yeeli marka waa waa- waa waajib gabadha waajib bay leedahay adigana waajib bay ku tahay inaad meesha gabadha aada ilaalisa cajzi baa yimide waa cajzigaasi amba waa daati daati sooma garanayno aduu kaa yimide amba waa khayru idraar oo de meel kaluu kaaga yimide waajibkii waad gudan kari weyde gabadhii markaa maxaa hor yaala laha alxaqu an tu- an- an tadluba طalaaq xaq bay u leedahay inay dalbato in la furo in la sii daayo xaq bay u leedahay markaas ma dalaaq bay noqonaysaa mise khul- khulbin wey?
waxay noqonaysaa waxay dhaha tatliiq Ah, khulcina ma noqonayso dalaaqna ma noqonayso waxay noqonaysaa tatliiq oo oo oo oo oo- oo arrimaha furistu waxay ku dhacdaa afar nooc nooc wuxuu ka yimaadaa ninka ninkaa fura nooc gabadhaa dalbato waa maxay waa khulci noocna waa nooc saddexaadoo waxaa sameeya qaadiga oo waxaa dhaha tatliiq lidarar dhibaato daraaddeed meesha ka dhacday ayuu u kala furi nooca afaraad baa jirada faskhi dha faskhiga faskhigu waa maxay guurkii baa iska burayaba guurkii isagu qofna faraha la gelin buu buraya waa maxaa ka mid a mid baa mid ceeb u qariyadii mid baa mid labadiis guursanaysay ayuu midi midkii kale ceeb u qariyey oo ceeb uu lahaa waxaa ka mid a matalan ragga dee cannada ah, waxba lahaynba ilaahay waxba siinba waxba kuma yaaliinba gabadhii wuxuu ka yidhi nin baa lahay aqalkii markay tagtay dad habeenkii kusoo hoyday bay cidli weyday qaadi uma tagaysa aqalka dharka ma iska qaadan oo iska bixi leanna muxuu qariyey ceeb min cuyuub maxaa dhaa min cuyuub alfaskhi oo waxyaalaha faskhiya weyaan sharciga waxaa ka mid a islaantii waxay kugu qarisay iyaduna waxaa naagtii waxbay kugu qarisay waxaa jira naago jib bidhaado baalku wuxuu xidhan yahayba waa dam meel wax ka tabtin ma helaysa waa ila- waa khalqi ilaahi moogta in kolley waa dhakhtaradu xal ba u helayaan baryahan dambadeeda waa wixii la sheegi jiray maya cudur kale baa kugu qarisay sidii naagtii nebiga u qarisay barasta sal ly slam ee nebiga markuu soo horjeesto dharki- dharka iska furtay unbuu ka arkay alaab ku taala oona u sheegintee haddaa hadhow hadhow haddaad ogeyd wax ma leh wuxuu ka yidhi ilxaqi ahlik reerkaaga iska noqonaya oo adi qarisay alaab aan isla ogeyn ayaad dharka hoostiisa ku qarisay waxaad inaad sheegtay ahayd oo tirahdid oo markaa dharkaas iska dhiga waxaad iga arki doontaa okay markaas waxaa dhaa guurkaasi ma qaadi baa furay may ma ninkii baa furay may ma naagti baa fu- dalbatay may isagii baa iska buray kaa maxaa dha markaa maxaa odhanay faskhi baa dha is faskhiya okay laa waajiba maca caajizin wax waajiba oo qofka dul yaalla ma jiro hadduu caajis yahay macnaha gabadha hadday tiraahdo war ninkan ee ilaahay dartii baan iskala fadhinayaa xaqigii ka tanasiisho sooma ninkani waajibkii ka soo bixi laha waa caajisdee laakiin waxay tiri war waxba kama dhinade ninkan ihahdo labaatan sana isku soo afurnay de imika fadhiisatay de waan la fadhinay ma fi mushkila waan la wadaya alaabta dumarkii de ragnimada lahaa de iimaanka lahaa ee islaamka iyo dadnimada yaqaane waan iskala joogayaa bay tiri alxamdulilah waa abul awlaad bay tiri waa aabihii ubadka waan isdaweynanana okay waaji ma jiro oo de ninkii laga oran maayo de war de samee ma karayo de cajis baan jira dhakhtarkiibu tagay waxaa yidhi cajis daatiya ma karayo kan waxba okay laa waajiba maca cajizin salaadii sarajooggii waajib buu ahaa caajis baa ka noqotay fadhiga ku tukanaysaa ilaa bila sarakac ma jiraysaa ma jiraysa laa waajiba maca cajizin waa qaacido qofku hadduu cajziyu shaqada karayn hawshan karayn waajibku ma aha way ka dhacaysaa waa tasqud waajibkii baa ka dhacay waxaa kaloo ka mid a laa laa xasma maca daruura hadday meesha necessar yaallaba arinta iloo bila yeel ma tahlo shareecada islaamka ninkani necessar baba haystaba okay oo daruura ayuu ku jiraa war biyo heel oo weysayso qofkii maa la dhahaya may iminka ninkii sal slam nebiga dagaalka u diray jihaadka jihaadkiibuu galay uu ictilaabay habeenimadii ixtilaam iyo waxbaa ka yimid biyihii raggaa ka yimiday dhulkii maaragtay dhaawac halisana uu lahaa oo marka haddii waxaa lagu yidhi sheekh hay maxaa dhacay dee waa kanoo waan waan ictilaabay salaadda subaxna way imatay waana dhuk waa waa kan maxaan yeelaa maydho yidhaahdeen saxaabadii maydho oo oo jinaabada ka maydho okay uu maydhay uu hoyditay uu dhintay nebigii baa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi nebigu qataluuhu qatalahum ullah way dileen buuri ilaahay ha dile ya inamaa su-aalulcayin ninka jaahilkaa su-aashiisu cilmigiisu waa maxay waa su-aalun ninka cayiga cilmigiisu waa inuu su-aaliis weydiya anaa war noole nebigii waa joogay sal slam may soo celiyaan alaa calimahu aladiina yastanbituunahu minhum marka ninkan daruura haysatay dhaawac buu ahaa inuu meeshaa biyo taabsiiyo maynan ahayn marka daruura jirtay xasmi adeegii bay iya qaatay marka xasmi ma jiro marka qofku daruuro ku jiro laguma adkeeyo arrinta waa qaacido kale okay qaacidada kale haga inoo taala waxay maa xurima sadan lidariica ubiixa lilmaslaxati araajixa maa xurima waxay diintu u xarinto dariica daraaddeed ay leedahay qofku hadduu dembigaa sameeyo waxaa ka dhalanaya dembiga sidaa daraaddeed dembigan soke waa wasiilo waa la mamnuucay suu dembi kaloo dhe weyn u dhicin waxaa loo mamnuucay diintu waxay fasaxdaa markay maslaxad adag imato waan soo marnay ahayd waa qaacido kaloo noo soo adkeenaysa waxaa ahayd inaa naag cawradeeda la arko wax xaaraan weeye gabadha dhakhtar inin arko laakiin dhakhtarku gabadha cawrada muxuu ku arkaa maslaxa raajixa maslaxad baa jirta raajixa oo qasab keensanaysa maslaxadda raajixi laba shardi bay leedahay maalinta hore maan sheegin shardiga koowaad waxa weeyaan inay gabadha uu hayo cudur keensanaya in jirhkeyga la baadho hadday iska fiican tahay inuu bas hal ay baadhbaadho leedahay maaha waa inuu jiro cudur keensanaya in gabadha jirhkeyga la la baadhbaadho labo waa in la waayo gabadh eegta gabadh dhakhtarada oo eegta waa in la waayo okay labadaa marka shardi la waayo maxaa imanaya cawradii markii hore maxay mamnuuc ku ahayd ma iyadaa mamnuuc ahayd mise zina loo cabsoonayey zina loo cabsoonayey markaa sadan lidariica ayaa loo mamnuuc ahayd xaaraan baa laga hortegaya xaaraantii laga hortegaya waa loo- waa la ogolaanaya laakiin waxa aan xaaraan laga hortegayn imka matalan zinadu iyada xaaraana maslaxad ma loo ogolaan karaa in la zinaysto may lama ogolaan karo maslaxad zinada mal iyadu zino qof dilkiisa maslaxad ma loo samayn karaa may looma samayn karo looma samayn karo laakiin goormaa la samayn karaa inaa qof maslaxad loo dilo marka uu dee qaadigu xakumo hebel waa in dee dembi buu galay qof buu dilay waa la dilay marka maslaxad baa loo dilay dee laakiin maaha inuu inuu inaa la dhado dhiiggiisa waa laska banaysan karaya lama banaysan karayo okay qaacidadan waa garanay qaacidada ugu dam labada qaacida ugu dambaysa mid wax weeyaan idaa tacadara alaslu yusaaru ila albadli ila albadli idaa tacadara alaslu haddii asalkii la waayo asalkii wixii bedeliyaa la tagay asalku muxuu yahay marka weyse la doonayo maxaa lagu weyse maxaa lagu weyse qaataa biyo haddii biyo la waayana maxaa bedela ciiddaa bedesha aw maa yaquumu maqaamaha ama waxa ciidda me- meesheedii galaya ciidda meesheedii maxaa galaya gidaarkana galaya halkana galaya sariirta dusheeda galaysa sariirtaa dusheeda galaysa cinda bacdi ahli cilmi laakiin shaaficiyadu waxaasoo dhan wa iska diiday waxay tiri saciidan ayiban biyo f- maxaa dhahdaa camuud wanaagsan oo ciid wanaagsan baad dooranoo meelaha baad ka soo qaadan oo gurigaa dhex dhigani waad ku tayamumi laakiin abi xaniifa iyo culimada jumhuurka waxay qaarkood qabaan gidaarka un baad gacanta saari oo khalaas way ku filan tahay may miiska hadduu fadhidun baad gacanta saari way ku filan tahay saciidan ayiban waa wax kastoo dhulka dul yaala sariirta dul jiiftaad ka dhigi saciidan ayiban marka calaa ayati xaal aw maa yaquumu maqaamuha haddii biyo la waayo maxaa ku bedeli biyihii dhawawada marka haddii asalkii la waayo waxaa la tagayaa bedelkii asalka marka diintu waxaasoo dhan wa- qawaacidda waxaa loo sameyn wax weyaan nolosha cidhiriga laga saarayaa qofka muslimka ayaa lu okay okay qaacidada ugu dambaysa waa tan qaacidada ugu dambaysa waxaa aan qawaacid soo sheegnay oo dhan ilaa shalay hadda- xaddii hore ilaa maanta iyo naga xidhaysa wax weyaan alxaraju allaazimu alficlu laa yusqiduhu alxaraju allaazimu alficlu laa yusqiduhu maxay kale tahay ficil walba diintu waxay la socodsiisay xaraj xarajkaasi ya waajibkii ma, ma rido dad baa u fahmaya maadaama diintu wax badan noo fudaysay inaa wax kastaba laga tanaasuli karo Waxaa waxaa la- alxaraj xarajku waxa weeyaan alficil allaazimu alxaraj allaazimu lilficli xarajka la socda ficilka iminka soonka maxaa la socda xaraj baa la socda haraad baa la socda waxaa la socda gaajaa la socota oo qofku wuxuu soomayaa sideed iyo toban saacadood wadanada adceedu hore uga dhacayn waqtiyaasha qaarkood sagaal iyo toban saacaduu soomayaa intaas oo dhan buu qatan yahay uu haraadan yahay waa- waa waa xaraj xarajkaas maadaama aad dhimanayn maadaama aanad lahayn cudur kuu diiday inaad suuntid jiro ayna jirin xarajkaa uu soonku wato soonkii muu inaga ridayaa waajibkiisii waa may okay waxaa la mid a xarajka uu wato inuu qofku salaada leylka hadduu s- aad dadka u laaziman yahay inuuna oranda salaatuleil waa ugu soo kacaya nebiga waajibu salaatuleil ku ahaa siduu doonaya ku hada uu soo kacayay saxaabada markii hore saasu ahaa way u soo kacayeen salaada subax baa ka mid a qabowgii oo jira waa soo kacaysaa okay marka alxaraju allaazimu lilficli laa yusqiduhu okay salaadii subax iyo shaqadii baa isku dhacday waa xaraj ما ما راح يصلح ما كان عايزها مش يقول ريح صاصح من ريح تدي صاصح وين وقت يسكت وقت يجي وين تكت في وقتها وقت يجي وين تكت ما عايز الحرج كا كدلنيا لا يدا اولويه ضل دينتا كو هريسه وخي كردن اسكو هريسينسا الحرج اللازم للفعل جهاد كو كلا نفتي ولا وايا سغا وتا جهاد كا وتا ولا ما تغير جهاد ولا قليا markuu laakiin jihaadku waajib yahan sheegan insha allahu tacaala ma jihaad marka dadku imika fahmaan meelo badan bay la aadaan meesha ilaahay la aadi baa la aadaysa hadda meesha meel kale la aadin insha allahu tacaala jazakum allah khayr okay intaa maxaan kusoo fahanay waxaan kusoo fahanay qaacidadii waxaan la noolahay weli xadiiskii nabiga laa darara walaa diraara sala allahu calayhi wasalam okay ikhwaani fillah waxaan rabaa maanta inaan ka jawaabo su- jawaabtii su-aashii ahayd een, eh, baan ka mala qaadan karaa tii aan ka jawaabena si aan uga jawaabna tii qawa- qawaaciddii aan soo akhrinay in la iloobin diinteenna waa kow ha la weheshado labo ha la weheshado saddexa shay iminka aan sheegi doono markaa baan galaynaa arinta xukunkiisa annaga de waxaan rabnaa xukunkiisa inaan odhano waa xalaal iyo xaaraan soo maha okay culummadeennu waxay dhahdaan fuqahadeennu waxay dhahdaan raximahumullah iyagoo kitaabkii sunnaha daraaso ku sameeyey alxukmu cala ashayi farcun can tasawurihi alxukmu xukumku shaygani xukunkiisu waa maxay waa waajib waa sunne suu sheekhu sheegay maya waa xaaraan in la gala maaha maya waa s- waa- waa- waa la ogol yahay waa xukuntaasi shareecaddu waxay xukunta weye shay in la idhaahdo waa la ogol yahay mise lama ogolo farcun eeg alxukmu cala shayi farcun wuxuu farci ka yahay can tasawurihi in shayga aada leedahay waa xalaal ama waa xaaraan horta inaad fahamsan tahay waa tasawur waa inuu jiro waa inuu qofku tasawiran karo okay sheekh jooga matalan eh, suudaan jooga ama soomaaliya jooga ama jabuuti jooga ama baxrayn jooga iyaad ku tiri guryaha kanada laga iibsado maa la ogol yahay mise lama ogolo sheekha ma tasawuri karaa guryaha kanada laga iibsado loo iibsado ma tasawuri karaa ma tasawuri karo marka isagu wuxuu ka oran karaa uun wixii isaga ay la tahay oo guryuhu yaqaanay dee marka maxaa la rabaa tasawur inuu qaato qofku caalim walba markuu xukun sheegayo shayga uu leeyahay waxa waa la ogol yahay mise lama ogolo horta wuxuu ka qaataa maxaan odhanay tasawur aragti buu ka qaataa tasawurku waa aragti marka culamada qaacidada alxukmu cala ashayi farcun can tasawurihi alxukmu cala ashayi farcun can tasawurihi shay in la xakumo waxay qeyb ka tahay in shaygaa horta la tasawurto in la, in la fahmi karo inaa shaygaa muxuu yahay la isla garanko waa qaacido waa kow arrinta waa inaan kow isla garan labo arrinta labaad inaan isla garanaa iyaa odhan karaa arrintan waa la ogol yahay iyo lama ogolo iyaa odhan karaa waa su-aasha aan uga jawaabno tii koo waan garan iyaa odhan karaa waxaan niga digayaa su-aalaha sidan u adag inaad dadka weydiisaan culummada lianna su-aalahan su-aalihii culummada la weydiinayay caadiga ah maaha su-aasha waxaa ka jawaabi kara un mujtahid mujtahid baa ka jawaabi kara mujtahidku markaa muxuu yahay ninka mujtahidku muxuu yahay waa inaan garano mujtahid baan isku sheegana mujtahidka arrintan odhan kara waa la ogol yahay mise lama ogolo wa-ayo ijtihaadka markaa kelmad kala odhan ijtihaadku waa maxay culummadeenu ijtihaadka waxay dhahdeen waa qofku inuu bixiyo afcar wax dhahdaa hebel waa mujtahid dadaal laxaad le qofku markuu bixiyo weya dadaal laxaad le nin baa rabaa inuu noqdo dhakhtar ku takhasusay cilmiga matalan acsaabta acsaabta maxaa dhahdaa nerfiska inuu ku takhasuso ayuu rabaa si ugu takhasuso uu rabo waxay ka qaadanaysaa shan iyo toban sano dhakhtarkii caadigu dhammayn sbesyaalistigii buu dhammayn markaaba kanu tabi markaa shan iyo toban sano ayuu ku noqonayaa dhakhtar daweeye cul cilm cudurkaas okay inuu ku noqdo profeseer referensan ah imse kasii qaadan oo loo soo laamo dhado hebel baa sidaa yidhi oon laga daba hadal waa inuu soddon sanoo dambana daweeyo brofeseerna ka hada jaamicadaha ugu weyn adduunka markaabaa lohanaya ninkaasi ustaad kursi wax dhado ama macallin kursi waa reference weeyaan marka annagu waxaan rabnaa diinta inaan weydiino inan yar oo matalan xadiis ka akhriyey telefishon ama waxaan rabnaa inaan weydiino sheekh uun dadaalay oo dhulkaa un oo aada u dadaalay diinta fidanaya laa laysa hada caalim sheekh maaha واعد dadku wax xadiisa marka saa daradeed hada الموضوعات والخطيرة dadka lama weydiiyo waxaa la weydiiyaa mujtahidiinta la weydiiyaa marka mujtahid baan ku soconaa badlu juhdi juhdigu marka maxaa dhahdaa culimadu waxay dhahdeen ee wuxuu yihi shawkaani raximahullah markuu macnin imaam shawkaani ah imaam shawkaani raximahullah waa ninkii qoray maaragtay kitaabkii fatxi qadiirka hada alcalaama asalkiisa ruuxuu ahaa shiico zaydi buu ahaa uma ahlu sunnu noqday cilmi baa keenay inuu soo tallaabo ninka calaamada wuxuu ihi mujtahid waxaa dhahdaa buu ihi waa man badala lwusca waa qofka dadaal oo dhan bixiyey fii nayli inuu gaadho xukmin sharciyin xukun sharci diinta inuu qur-aanka iyo xadiis ka soo saaray xukun sharci qofka gaadhay ee ku soo saaray istimbaad cilmi istimbaad dhahdo inuu dhahdo aayaddani waxay waajib ka dhigaysaa arintaas xadiiskani wuxuu waajib ka dhigayaa arintaa xadiiskani wuxuu ka hor yimiday aayad kaloo uu xidhay xadiis furnaa aayad furneed yuu xidhay okay imaamka raac baa laga yidhi markaas kutuba tukanay sooma imaamka inaad raacdo waajib weyaan okay imaamkii aad raacaysay iyaa khalad galay khalad buu galay meesha nin baa xal weydiiyey khalad buu galay imaamkii muxuu khalad ku galay rakacad shanaad buu biiriyey rakcatun khaamisa adoo cishaa'iga afar tukan lahaa xadiiskuna muxuu ahaa imaamka raac haddaa imaamka raac mutaabacatu limaam usan waajib maahayn xadiiskii okay idaa kabara fakabiru idaa rakaca farkacu idaa sajda fajidu saasuu ahaa hadduu biiriyey xadiis kalea ku yidhi hadduu imaamku rukni ku daro sax subxaana allah ka dhe hadduu ku yeelo fa biha waa nicma hadduu ku yeeli waayana ka gooso okay sheekh kale wuxuu koranaya iska raaca xadiiska laa yaala raaca ku yidhi kii raacista u dabaq muxuu- ma- maxaa isagu marka xadiiska muxuu muxuu ka hadhay sheekhani kii ka goosa ku yidhi uu ka hadhay dee marka kii ka goosa ka yidhi culimmadii waxay ka soo saareen lama raaci kalo imaamka haddii uu ka baxo xadkiisii okay ikhwaani fillah marka muxuu leeyahy culimmadu waxay bixinayaan juhdi oo dhan siday juhdiga u bixiyaan waxay dhahdeen aayadaha qur-aanka ee axkaamta ka hadla waa imisa waa shan boqol bay ay dhahdeen qaar shawkaani wuxuu yihi ka badan tahay sagaal boqol bay dhacaysaa okay laa buu yihi culamada qaraxdheeda qur-aankoo dhan lixda kun iyo labada boqol iyo dholarka aayadoodba say u dhan yihiin waa maxay xukun baa laga soo saari karayaa xataa qisadda xukun baa laga soo saari karayaa cilmiga sheekhay ku xidhan tahay mujtahidka axaadiisaanta nebiga ah ee tobanaanka kun ka badan xukun baa laga soo saari karaya idan maxaa yihi qofka waa ayo xukun samayn kara waa qofka qur-aanka garanaya sida ugu noqonaya garanaya xadiisaantii nebiga o dhan xafisana garanaya meeshuu ka dooranaya garanaya fiqhigii garanaya culummada islaamka khilaafkoogii o dhan xafisan og meesha isku qabsadeen meesha isku qabsan waxaas oo dhan qof weeleeyey unbaa mushtahid la dhahdaa culuum luqa alcarabiyana yaqaana maqaasidu shariicana yaqaana waaqicana yaqaana okay qofka markuu weliba dadaal bixiyo uu israado waxba kuma hadhin wax waad bixisay meesha ugu dambaysaad bixisay uu sheego dhad arrintaa baan anu diinta ka soo saaray qofkaabaa mushtahid marka uu gaadho darajatulcajzi intaaba dhaafi kartid maa inuu qur-aankii eego waxaysoo eego alxamdulilah waa dhamaystira maaha caawa dhan buu soo jeedayaa fiqigu baadhayaa aduu fati baa sheekhi weydiisa waad ka seexatay sheekhi sheekh hawl baa u dartay sheekhi caawa oo dhan buu qur-aan iyo xadiis iyo fiqhi iyo turaas iyo waxbuu ku maqan yahay madaxii buu jiidayaa nuugayaa markaa buu soo saarayaa okay kitaab alfatwa shaadda la dhacdo maa hiya alfatwa shaadda yaa lagu yihi sheekh ardaawi fatwa shaadda maxay tahay aniga qatar markaa maraan u tagay baan weydiiyey kitaabka su-aal baa lagu weydiiya idhi kitaabaad ka qortay wuxuu yidhi anigoo muxaadaro ka soo baxayaa kitaabka su-aal laiga weydiiyey anoo yurub jooga guriga markaan tagay habeenkii maan waa seexan kari waayey fatwada shaadka waxaa weeyaan fatwada fataawada ka wada khilaafsan weeyaan ee keli ujooga ah fatwo keli ujoog la dhahdo fatwo culumadii oo dhan buu khilaafay okay muxuu markaa yidhi sheekhii habeenkii markaan seexan kari waayo waxaan qaatay qalinkii iyo buuggii kitaabkii baan qoray kitaabki waa mise waa boqol iyo konton safxadood boqol iyo konton safxadood buu habeenkii sheekhu dhameeyey laakiin ina- ina yarbaa su-aal weydiyo isagu iska weydi ka yaraa hadduu doono gabadhiisu iskala ciyaari xalidho laakiin sheekhii wuxuu ku- wuxuu geliyey muxuu geliyey hawl buu geliyey allah maaragtay dawiil cumrahu marka maxaan u jeednaa waxaan uga jeednaa waxa weeyaan ijtihaadku waa taas weeyaan arrinta labaad okay ta saddexaad qofka mujtahidkii wuxuu marayaa si uu u gaadho xukun waxaan waa la ogol yahay mise lama ogolo afar afar etaab buu marayaa afar marxal afar jaran jaro afar jaran jaro yuu marayaa okay afar marxaladood buu marayaa almarxalat اluulaa si uu xukun u sheego horta wuxuu fahmayaa aayaadkii iyo xadiisaantii mawduucan ku soo arooray maxaa dhahda markaa taas fahmu nusuus nusuustii oo dhan buu soo ururinayaa mawduucan ku soo arooray matalan maxaa riba ku soo arooray anwaacu riba qur-aanku suu uga hadlay xadiisku suu uga hadlay iyuu soo wada urursanay halkan buu soo dhigan kow uuna fahmi fahman cilmiyan daqiiqan labo nusuustan ujeedadeeduu fahmi waxa dhada maqaasidu annusuus nusuustu maxay leedahay maqaasid ujeedooyin bay leedahay iyuu fahmi waa tii labaad waa jarajaradii labaad nusuustii buu fahmay jarajaradii buu galay saddex realitega lagu weydiiyo haddana fahmi halkuu joogaa qofka su-aasha la weydiiyey su-aasha had- marka waxaad cilmi u yeelataan sheekhu markuu jawaabayo afrika hadduu joogo iyo hadduu yurub joogo iyo hadduu maraykan joogo isku mid ma jawaabayo cilmigu dad dad qaar oranaya oo diintu ma isbedelaysaa ma isbedelayso waxaa isbedelaysa fahmigii diinta diintu waa iyada uun laakiin diinta lagu dhaadhicinayo afrika iyo diinta lagu dhaadhicinayo yurub iyo maraykan se loo dhaadhicinaya yaa is- isaa isweydaarsanaysa marka fahmu lwaaqic realitygii buu fahmayaa waaqicii buu fahmayaa su-aasha lagu weydiiyey ugu dambayntiina muxuu eegayaa tanziilkii buu eegayaa markaad dhaadhicisid ee dadka u sheegtid ma aayadii iyo xadiiskii markaad sheegtid qof uun ku gaar ahayd baa mise waa mid ummadda ku- oo dhan ah okay haddaad sheegtid oo sidaa u sheegtid sidee loo qaadan bilo six baa loo qaaday oo hadhowta wala sixun loo dabaq okay wuu iska ilaalinayaa taa maxaa imanaya maalaadkii hadhow see la oran doonaa sheekh hebel baa baneeyey waxaan baneyneyn amba qof buu u baneeyo dadkao dhan baa u banaanaatay amba koox buu u baneeyo ummadoo dhan buu u baneeyey amba duruuf buu ku baneeyo duruufahoo dhan baa la geliyey waa garatay maaha marka iyada waa khatar matalan mawduucan baan sheegi doonaaye marka uu uu sheekh ardaawi ogolaaday inay dadka qaarkood iibsan karaan guryaha waa la qaaday oo mara maqrib baa la geeyo oo lagu dabaqay markii sheekh lawdi wuxuu maqrib baasha maqrib ma ahayn baashu faranse iyo ingiriis iyo sweden iyo dhulkan bay ahayd laakiin aan maqrib la geeyo layskuma ogeyn sheekh maqrib baa la geeya lagu yidhi wuxuu yidhi taa layskuma ogeyn buu yidhi markaa maqribka duruuftu way kala duwan marka waa inaa taasna la garto okay maxaan odhanay waa naskii oo la fahmo sheekhu marayaa maqaasidu ku xigsiinayaa waaqicuu ku xigsiinayaa dhaadhicintii tansiirkiiba ku xigsiinaya ikhwaanii fillaah marka halkaa aan soconno waxaan u imanaynaa haddaba mawduuceena iminka aan ku jirno oo ah mawduuca la idhaahdo mawduuca la idhaahdo in badan ufadhiya dhalinyaro badan baa laga fadhida mawduucaas mawduuca la idhaahdo in aan lacag laga qaato baanaka si guri loo iibsado amba guri lo- lagugu iibsho okay ikhwaani fillah mawduuca si aan uga- uga jawaabno saddexdii shay aan soo sheegnay ha iloosanayna marka aniga maaha qofka ka jawaabay mawduuca waxaa ka jawaabaya waa odayaasha aan sheegay darajadaa gaadhay la dhahdo al اجتهاد كاري كانوا الضويلب علم بانها ضويلب طالب سوى تقنين طالب علم وأرضى علم قبرتها ضويلبنا وكير وتصغير كانوا ضويلب علم بانها مركا رقعس وحي لهذين بعد يعني وحكا شاقنا الله يطول أعمارهم إخواني هرت موضوع عني قريه بانك لغا قادنا يو يدو مربا مسربا مانك جوابنا هرتو waxa la idhaahdo baanka faa'iidada baanka uu qaato amba laga helo labadaba soo saa maaha bacdaa dee baanka faa'ido ka hela marka qaarkood oo lacagaa dhigatay baa ku kordhay amba isagaa dee kaa faa'iidaysta guri buu ku iibiya bawr buu ku iibshay uu kaa faa'iidaysta faa'iidada la iswedaarsanayo waa ribadii qur-aanka kusoo aroortay weeyaan horta hiya riba almuxaram waa ribadii xaaraan tahay nasan qaciyan nas qaciya oo go-an ثابتا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اوكي marka ribadu casru jaahiligi saahid horta ma ma naqaana qaar baa dhahda war waxaan iminka baano ku bixiyaan ribo maaha qaar baa saa dhahda laba qolo qolo maxay tirahdaa maaha ribo maxay ribo ku hayna waxani waa shaqadii baanka waa waa waxa dhahdaa baanku waa servicekii waxaa waa service qaar baa saa dhahda qolo labaadna waxay tirahdaa maya waa tabriir waa waaqic nagu xoog weyn sheekh macerka ku dhowlaanaad adduunka dhan baribe hagaa tagnaa aynana ruux waa waqtigu nebigu yuri sal slam ka riba aanan cuninna ya siigadiisa ayaa gali marka waxaan waa siigadun sheekh iska dhaaf bay kuleeyihin waaba oo maaragtay qaarna saasay leeyihin marka meel laga mara karaayay ma jirto okay annagu taa iminka ribadii waqtigii nebigu soo baxay sal slam adduunka dhani muxuu ku dhaqmayey adduunka dhan muxuu ku dhaqmayey ribuu ku dhaqmayey waxaa diidanaa filosofiyada waaweyn aristot aristot uu diiday wuxuu yidhi ina naqda laa yalidu naqdan ina naqda laa yalidu naqdan waa aristot arostot wuxuu yidhi lacagtu lacag ma dhasho ma dhasho iyadu lacag is- iskama dhashay lacag lacagta waxaa lacag ka dhaliya juhdiga amba juhdi caqliyaa la geshaa amba juhdi waxaa la geliyaa visiga jira okay aflaatoonna saasuu yihi wuxuu yihi waxaa xaaraana inaa qof bini aadana inta xoolo la siiyo wax lagu dul dhigto waa xaaraan buu yihi okay kuwaas mumnuuc eh, laakiin yahuuddu iyadu waxay tiri okay waa ribadu waa xaaraan iyay xaaraan ka tahay yahuudda dhexdeeda reerka reer bani israa'iil bay xaaraan ka tahay dadka kaleetana waaba kuwaan doonsanayna waa inaan iyaga dul dhignaa labta ها لا ترابي اليهودية نك يهودية رباها كقادين لكن غيرها كقادين ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين من سبيل أوكي طلباتنا وطويل أوكي كريستان وحرام رباضه دينت كريستان رباضه وحرام وي شرعا لكن بريه دنبي قرنيش دي تبنادي سقال تبنادي أقول عدين marka ikhwaani fi llah waxaan uga socdaa waxa weeyaan ribo marka laga hadlaya waxaan iminka la sameeyo sidoo ahayd waqtigii saxaabada laba nooc baa jiraysa riba dayn iyo riba nasiica riba dayn iyo riba annasiica maxay ka tahay riba dayn riba dayn waxay ka dhan tahay nin baa ku amaahinaya dayn dayn buu kuu dhibaya wuxuu ku leeyahay adeero waxaan ku amaahiyey matalan saddexdan halaad markaad soo celinaysid hal halaad baa la so- hal baa la soconaysa hal waxaan ku amaahiyey labaatan misqaal oo dahaba markaad soo celinaysid soddon misqaal oo dahaba maxaa mashruud ku tahay soo celistu maaha wakti kuma xidhno waxba kuma xidhno bes soo celinta lacag baaba kuu dhihi maaha waxaad dul socotaa maxay ribaad dul socotaa faa'iidaad dul socotaa nooca maxaa dhada riba maxaa dhada riba dayn nooca waxa riba nasiia riba nasiiad waa maxay riba nasiiadu waxa weeyaan lacagtan baan ku amaahiyey waxaad ku soo celinaysaa een, toban haddaad toban bilood aada dhaaftid ood lacagta tobankaa bilood ay kugu dhaafto maxaa koraya ribaa koraysa idan waxa weeyaan shardigu muxuu ku xidhan yahay dibudhigaa la dhigay nasaa'adaa samays dibudhigaa u dhigaysid iyaa kugu biiranaya lacagtii oo samaynaya saa bay ahaan jirtay deynku okay ra-isamaaliyadda maanta kabitaalismiga reer galbeedku dhaqaalaha dhan ee reer galbeedku waxa uu la dumayo waa laba shay laba shay buu salka ku hayaa ee ugu fiirsa laba rukni buu leeyahay rukni waxaa la dhahdaa arriba rukni waxaa la dhahdaa alixtikaar ixtikaarku waa maxay ixtikaarku waa monopol waa monopol marka labadaa shay buu sal ku hayaa inaa ribo muxuu yidhi markaa ninkii weynaaye ee maaragtay in, in, kapitaalismiga sameeyey raggii ugu culus aha wuxuu yihi alafaanka lacagtu akhiiran se u socoto u socoto tusaaru ilaa aqaliya koox yar bay lacagtu u tagaysaa kooxdan weyne hoosta fadhidana waxaa la gelinaya bu taaxuunad baa la gelinaya ya waxay noolaanayaan yoomiyaha yoomiyaha okay adiga dhan yoomiya lagaa dhigay maxaa yoomiya lagaa dhigayaa dee adiga arki waxaa su- waxaa yaala maaragtay suuqa bayc alaabta waxaa lagu leeyahay baabuurka ku qaado deyn aqalka deyn ku qaado alaabta aqalka dhex talana deyn ku qaado telefishinka waxana deyn ku qaado marka dambena dharkaagana deyn ku qaado wama- marka dambe waxaa tahayba deyn laba lugood leh oo socda adiga markaa waxaaga oo dhan waxaad u shaqaynaysaa koox yaroo meelaha iska fadhido ninbaa nin baa idhi waa shan iyo toban kun shan iyo toban kun oo jasiiradaha adduunyada ugu qurux badan ka samaystay guryihii jannada meelaha bay iska babaclayaan marka dadkiina taaxuunada bay gasheen dee waa kuwa joogadii maaragtay maca- meelaha waaweyn dhex fadhiya balaabtooda riixayuun ee sii socdee soo socdee sii socdee soo qaadee baashu maraysa lacagtu way ku maraysaa un marada xaggan bay tagaysaa intaa bay u tagaysaa wax soo tahay marka taas maxaa dhada macnahe waa maxay waa riba waa interest talabaado maxay waa ixtikaaru suuqi bay xidheen suuqii in yar baa xidhatay intaa yara suuqi xidhatay iyo interestkaas ayaa lagu sameeyey nidaamka dhan ee kapitaalismiga ah annakana waqtigii nabigana salam bay sal salam ixtikaarkuna uu jiray yaa nabigu waa kii uu nacay laa yaxtakiru ilaa muxuu yihi rasuulku khaati'un monopol waxaa sameeya nin khaldan oo diintu way diiday inuu qofku dha suuq xidho aga lagama soo gali karo calayhi salaatu wasalaam okay halkaa waxaan uga jeedaa marka wax weyaan labadii nooc ee waqtigaa jirayay unbaa imika jira maxay maxay markaa sal ku sameeyeen gaaladu waxay idhahdeen war nidaamkeenu wax weeyaan waa kapitaalismi kapitaalismina waa inuu astiishin yeesho astiishinka uu yeelanayna waxaa kow ka noqonaysaa baan baanna ma shaqayn karayo bilaa faa'iido hadduu faa'iido waayo baan ma soconayo okay annaka markaa waa taas wax wax sal looga dhigay okay annakii markaa f- muslimiintii iyaka xal bay hayeenba xalkoogii may shaqaysiin xalkoogu muxuu ahaa wa axala allahu albayca wa xarama riba institutionna kale adi ku yaalay oo shaqaynaya kun sagaal boqol iyo dhowr iyo toddobaatankii yaa la sameeyey baankii ugu horreeya islaami ahaa wuxuu ahaa bank dubay bank dubay alislaami yaa la sameeyey dadku waxay idhahdeen waa hawaawi waxaa ku xigay bank faysal oo sacuudi laga sameeyey okay hawaawigii waa laga yara baxay waxaa ku xigay markii saddexaad bank la dhada beyt tamwiil alkuweyti oo laga sameeyey kuweit waxaa ku xigay ban- bank alislaami alurduni kii afraad waxaa ku xigay bank sudan kii shanaad waxaa ku xigay bank naasir jamal abdinaasir bank naasir alislaami qaahira way beertay way beertay way socotay najaax najaax najaax muxuu ku shaqeeya baankani interest ma qaato muxuu ku shaqeeyaa cilmigii dhaqaali way fahmi lahayn raggii dee baasha no- qaacidii noo dhigay leedahay rag baa madaxa inaga haystay oo nalaga dhaadhiciyey waa lagaa yidhi laa iqtisaada bilaa baan walaa baan bilaa faa'iida Ah, dhaqaalana ma jiri karayo bilaa bank baanna ma samayn karayo bilaa maxay bilaa interest banki oo shaqeynaya la arkay iminka waa mise baananka islaamigu maanta saa ka subaxi mise noqdeen shan boqol weeyaan waa shan boqol oo baan oo islaami ah oo adduunka ka jira imise lacagta ay jiireeyeen waa imisa lacagta ay ay baanakaa dhex socota ee dhex orada waa imse laba trilyan weyaan ya laba laba trilyan milyaar maaha waa waa waa waa kun milyaar bay dhaaftay yani iyo kun milyaar oo kale marka waa laba trilyan oo dollar waxay ku shaqeeyaan okay markuu bahashaa arkay odaygii ingiriisi ee bahasha xariifka ahaa wuxuu yihi waryaadaheen laba trilyan oo dollar baa inagarab socota waxaa la- waxaa lagaba maarmaana suuqa laga laga ge- suuqa laga haga lacagta waxuu ku yaalaa london suuqa koobaad ee lacagta laga hago wuxuu ku yaalaa london waa inay lacagta london kusoo tuuri marka halkiibuu ka furay intaasoo baano oo islaamiya iyo daaqado fura buu ihi kadibna wuxuu sameeyey meel uu bixiyey qurfadii amba maqsinkii bayac mushtarka muslimiinta ee ku dhaqma bilaa ribo wuxuu leeyahay lacagtiin halkan halkan keena iyadoo bilaa ribaa ku shaqeeya halkan okay waxaa baaba'day fikraddii odhanaysay maxaa baaba'day fikraddii odhanaysay ribo la-aan lama noolaan karo okay ikhwaani fillah halkaa markaa waxaan uga jeedaa waxa weeyaan waxaa inoo yaale ahayd halkan waar qofka muslimkii waa inuu solution u helo inuu xalaal miirto inta uunan xaaraan madaxiisa ay kusoo dhicinba xalaal miiran okay xalaal mi- xalaasha loo baahan yahay waa maxay haddii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii markii la joogay ay muslimiintu baraarugeen haddii oran lahaayeen war adduunkan bilaa ribo ma soconayse haan iskala dhaqanno maanta shantaa boqolee mu jiri lahaa in ban ma jiraan maxaa keenay markaa shantaa boqolee ban waxaa keenay ka baxsi laga baxsanayo ribada oo ah ribada ah xaaraan xaaraan bay ribadu may ribada xaaraan maaha way ka saraysaa xaaraan ribadu ribadu waxa weeya waa min akbar il كبا- waa sabca mubiqaat okay sabca mubiqaat waxay way kusii dheer tahay xadiis baa jira laa ba'sa bihiya oo yidhi waxay la mid tahay dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo todobaatan dembi oo ka ugu yaruya qofku inuu hooyadii kaga zinaysta kacbadda an yazniya rajulu ummahu subxaana allah ah wa ina min arbal taama naqaano ribada waxaa ugu xun buuri rasul sallam inaad cadka walaalkaa deeqdi cirdiga walaalkaa taa anagu waa ka naxnima inaa hooyada ka zinaysid ma waxaa taa kasii xun buu rasuulku yidhi inaad xalaalash- xalaalashitid cirdiga walaalkaaga muslimka nin walaalkaaga muslim maalin kastibaa iska iskaga cashaysiduun war hebel ma taqaana ha tuug ma arkin tuug yahay. hebel ma taqaana ha waxa ma hayo cirdigiisaa cunaysaa maalintii ilaahay aba taabaa ka xun buu yihi nebiga alay salam hooyadaa ood ka sinaysad okay ribada intaa leeg ka baxsi inaa laga baxsada ah inaa solution horta loo doodoono iyadu lambar one maaha waana san garano waxaa lambar wana maxaa lambar wana inaa iyada laga baxsado oo la doondoono solution ah, xalaal ah okay ingiriisku waa waddan masiixiya protestana waa waddan cilmaaniya oo laa'iga laakiin muxuu ogolaaday in laga furo bank islaamiga limaada muxuu ogolaaday in bank islaamiga laga furo wuxuu arkay dantiisa malaayiin muslimiina dhex fadhida oo lacag haysata iyo lacagtii carabta muslimiinta ribada dhinacay soo badatay dadkii diintii bay fahmeen way jeclaadeen ribo ma galaan okay waa inuu suuqa lagu sameeyo raggani raggan iyaku diin male iyaku waxay leeyihiin business maskaxdu waa business haddaa ka tirahdid okay way ku ku waafaqayaan ko arrinta labaad ee muhiimka iyada wax weeyaan inaan isla garanaa culummada islaamku markay eegeen mowduucan mujtahidiintii waa anigii maalin hore inii sheegay labay u kala baxeen okay eeglabay u kala baxeen labadan adiladooda aynii sheegi doonaa kadibna sida ay raajic u kala yihin baa inii sheegi doonaa saan u arkay laba laba waa laba iskool oo waaweyn waxaa isku waafaqeen ribadu inay khatar tahay xaaraan tahay culus tahay laakiin qofku markuu dhabar ka jabo oo yurub joogo oo maraykan joogo oo kanada joogo oo austraaliya joogo maada yafcal laba iskuul baa soo baxay iskuulka koowaad waxaan odhanay waa iskuul almadrasatu almanci waa qolada diidan wahum aljumhuur waa qolada diidan wahum ljumhuur culimmadaasi way badan yihiin Fa- hay-atu fataawa alculamaa fi sacuudiya ka mid a kibaar alculamaa fi masar baa ka mid a waxaa ka mid a maaragtay culimmada majliskan weyn ee shimaal oroba america oo maraykanka laga maamulo fatwadiisa oo sheekh salaax saawi mujtahida uu ka mid yahay maxay qabaan kuwaasi inay ribadu xaaraan tahay daruurana ahayn ilaa mooyaane qofka ga- dhimanaya qofka dhimanaya ti aan sheegna daruur waan sharxnade waa inay dhimasha gaadho okay gurigu ma dhimasha mise dhimasho maaha su-aasha ba isweydiiye gurigu ma dhimashaa mise dhimasha maana kaloo alxaajatu tunazalu manzalata maxaan odhay addaruura xa- khaasatan am kaanat caamata ma la qaadi karaa gurigo meesha daruurada ma la geyn karaa bay dhahdeen Sala- sheekh salax saawi fatwiin buu ka saaray kitaab buu ka soo qaaray wuxuu yihi lama saari karo limaada lianna qofku hadduu guri waayo guri uu kiraysto haystaa guri uu kiraysto haystaa okay guriga uu kiraysto yaa kaga filan inuu iska galo halkaa mise uu joojiyo halkaa kuwaana joojiyeen marka qofku ma dhimanayo maarade dembiga uma galayo waa kow laba waxay dhahdeen waxaa istaagi dadaalkiide hadday muslimiinta oo dhan guryaha qaataan ay gataan inay xalaal doon doonaan iska joojinayaan leanna dee xaaraantii baa yaa loo- albaab weyn looga furay dee waa iska wada qaadan intaynuna guri iska wada qaadan maxaa dee xalaal ka tahay laakiin haddaad albaabkii laga- uu kaa furmo waxaad leedahay waa u tagaysa waxaa leedahay war baan islaamiya meesha laga furo maya ee baanankan wadanka ka jiray waaweyn ha furaan daaqad islaamiya daaqad baa la daaqad daaqad islaamiya ha furaan oo ku dhaqmaysa shareecadii islaamka ku dhaqmaysa okay tii baa istaagaysa yidhi sheekhu okay dadkii halkan yimiday buri markii ugu horeysa haddii ay oran lahaayeen saliidda yare khinsiirkii wax kasta ku jirtaa dee lagama maarmaye ma- cunto kale madhakota iska cunaan dee xalaal maanta lama sameyn buri laakiin markay dadku iska daayeen idhahdeen waar xalaal baan doonaynaa dee meel kastoo iminka geshid maxaa yaalla xalaal Ha, lianna xalaashii maxaa keenay ka baxsigii maxaa keenay xaaraantaa keenay saasuu sheekhaas yidhi okay wuxuu yihi aayadahan qur-aankii xisaantanna maba kala sheegayaanba dee islaamka wadanadiisa iyo wadanada keyr islaamka kala sheegayaan aayadahani waxaa loo soo dejiyay caalamka oo dhan waa in sida loo dabaqo okay waa qolada soomaaligeeda qolada labaad ee ogo- ogolaatay waxaan odhanay waa majliska oroba iyo sheekh ardaawi iyo sheekh mustafa zarqa sheekh mustafa zarqa isagu wuxuu ogolaaday toddobaatanadii markuu qardaawi diidanaaba qardaawi markuu ogolaaday laakiin qardaawi wuxuu diidanaa toddobaatanadii mustafa zarqa sheekha la dhahdo sheekhiisa bal sheekha culummada fuqahada o dhan imika ah iyaa ogolaa toddobaatanadii muxuu ku ogolaa sheekh mustafa zarqa adiladiisu maxay tahay iyo sheekh maarat ibraahim al- ma- cali khafiif iyo culummadii o dhan maxay ku ogolaan kuwaasi waxay ku ogolaan iyakuna saddex shay saddex shay bay adilo ka dhigteen Ee waa inaan isla garanno adaliilu alawal waa maxay daliilka koobaad waa maxay waxay yidhaahdeen xaajadu xaajadu baahidu waa tii labada daruuradii maaha xaajadu waxa ay tagtaa daruurada waxaana la geeyaa daruurada marka ay xaajadu ila maana maxaa xaaja maxaa odhanaysa laa takuunu xayaatu ila xayaatan ilaa biha nolol ma haysid haddaan iyadu hadday dhimato daruurada loo, loo tagayaa okay qofka noloshiisu ayna nolol ayna noqonin maaha xaajadii waxay ku keensanaysaa inay daruuro noqotoba daruurada la geenaya kayf buu yidhi iyo ciidadeeda. waa sida soo socota waxay leedahay aqalada yurub iyo maraykan ka dhisan iyo canada waa aqalo loogu talagalay saddex qof iyo afar qof muslimiintuna ubad badan bay leeyihin toddoba iyo sideed iyo sagaal iyo waliba kow ku dar martidii oo wixii oo dhan marka waxay dhahdeen aqalka wadanada qaar lagama kareeya muslimiinta maxaa tahay magacaaga kale cali lagama kareeba wadanada qaar waxaa lagu arkay ingiriiska iyo skandinafiga iyo lagama bakiraneeba qofkii ubad badan buu leeyahay toddoba sideed toddoba iyo sideed waa kow waa xaajo maahan waa daruura ayuu yidhi labo ciyaalkan shu- shareecadii islaamka aqalkani ma dabaqaysaa hablii waa inay meel seexdaan inamadiina waa inay meel seexdaan aqalada saddexan qoli kuma filaba waa labo saddex qofkii martida ee yimiday iyo cawradii maba kala qarsoonayaan buuri ila shareecada islamka waxbay leedahay sidaa daraaddeed dadka muslimiintu kow waxay u baahan yihiin inay helaan guryo aqbalaya shareecadoodii iyo dhaqankoogii xaajadoodii ka jawaabaysa beeswaan way ka jawaabaysa waa kow buuri labo hata waa daliilka koowaad daliilka labaad ee xaajada ugu xigta maxay daliilka labaad ee xaajada ugu xigtahay waxa weeyaan wuxuu yihi dadka muslimiintu meeshan waxay ku ahaanayaan marti abadi ah marti sooma dhaqaano abadi ah ma degayaan maxaa yeelay lacag ay ku iibsadaan guryaha ma hayaan guri ma iibsan karayaan ilaa naadiran qof dee bayca mushri ilah u dilaacya mahayne nin guri iibsan karaya ma jiro si kaloo guri loo iibsadana ma jirto oo aan ahayn dariiqa inta laga yeelanayo dariiq labaad dee dariiqi labaadna lama hayo iminka kaa un baa jira maadaama uu kaasi jiro wuxuu yihi min baabi daruura tubixi maxduuraat waxaa loo ogol yahay inay qaataan laakiin laba shardi ay ilaaliyaan yuri shardiga hooda maxay markay qaadanayaan waa inay qaataan guri la gali kara maaha guri lagu raaxaysto taxsiinaadkii ma galayaan guri maxay qaadanayaan la gali karo oo hablihiina meel raggiina meel martidiina meel on ku filana laakiin guriga markaa qaadanaysid intaa shirkadda u tagtay inaa ka tirahdid maaha baabuurku halku ka soo gelayay halku baabuurku ka baxayey maaragtay halkii kale maarata alaabtii meeshan wax ku akhrisanayey meeshii kale halkaa iga dhig kaasi adeyta maaha daruuro kaasi waa dembigii waa daruuro maxay tuqadaru maxay ahayd biqadariha intii ka cun yidhi daruurada ka cun marka waxaa laga wadaa guri aad is leedahay lixdii ciyaale dhashay u- u u- u galayaan shardiga labaad uu sheekhu xidhay shardiga saddexaad sheekhu wuxuu yidhi wuxuu yidhi labada jeerba labada jeerba muslimka riba laga qaadaa buuri hadda la socotan ah labada jeerba muslimka maxaa laga qaadaa kiradana waa riba laga qaadaa markuu iibsana riba laga qaadaa laakiin labada ribo markaan eega way isdhaamaan buuri maxay isku dhaamaan ribo alafaanka bar- gabagabada ku dhammaanaysa inaad yeelatid iyo ribo aanad aada yeelanayn ma ma ila fahanteen okay wiilkan kun dollar baa laga qaadaa aqalka baa laga kariya kun dollar baa laga qaadaa bishii ilaa labaatan sano ilaa soddon sano okay waad kari weeday adeer iska socodee meelaha dowladda aqal weydiiso lacagta laga wado Waxba- soddonkii sano lacagta wuxuu meyit bixukmi meyit baa ahayd. okay tiyadii un baad han gasho soddon sanaa lagaa guraya kun kun kun kun kun laakiin akhiir aqalka yaa leh adaa leh aqalka kugu soo wareegay buuri marka labada markaan eegay ileen ragga aqalada leh waa ayo xaggan waa muxtakiriintii waa raggii waa meelqaabanadii waaweyn waxa aqalada shirkadaha leh shirkadaha naaxayaa leh lacagtaada bay ku naaxayaan way kaa cunayaan buuri xaggana kani kale ribada qaatan waa baan raggii naaxayoon dee labada naaxaya inaan siiyaa fiican buuri mid naaxistii ay iga soo noqonayso maxay lacagta ani iga soo noqonayso balaskaabu isagu iyuu saaray markuu daruuradii eegay okay labadan ra'yi haddaba kee baa raajix labadan ra'yi kee baa xoog badan yaan eeganaa ma meesha aan doonayno inaan maskaxdiina iyo cilmigiina iyo qalbigiina aada gelisaan okay labadan waxaan leeyahay midina meel buu ku xoog badan yahay midina meel buu ku xoog badan yahay markaan anu- anu- aanu eegay weyaan okay qolada diidani way ka raajixsan yihiin qolada ogol marka la eego ummadda ummadda marka la eego guud ahaan marka dadka la eego kuwa diidan baa raajixa iyaka ra- iyaka- iyaka quwad badan iyaka adila badan N- naskii bay haystaan oo ma'aalkiina way hagi dambana way eegeen okay qolada ogolna waxay raajix yihiin marka la eego dadka qaar qof qof shaqsaqshi marka la eego si shaksiya marka loo eego hebel oo ciyaalkiisu intaa yihiin oo xaaladaa ku jira oo dhibaatadaa ku jira hebel marka la eego okay jaa-is bay u tahay oo marka qof la eegay laakiin markii ummadda la eegay ya- ya- ya- yaa raajixaan odhanay ka diidan baa raajixa marka qof la eegayna kii raajixaan odhanay qof qof oo weliba qofkii oo shuruudii la dee marka la eego taasi waa marka koobaad marka labaad arrinta labaad ee muhiimka waa maxay arrinta labaad ee ikhwaani muhiimka waxa weeyaan in arinta lagu shaqaysiiyo laba arrimood kow adigu marka aad leedahay ma fatwada sheekhan baan qaataa mise fatwada sheekhan baan qaataa waa anagii soo dhigana dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka qalbigaaga la tasho iimaankaaga la tasho ilaahay la tasho midna iska ilaali an tafcala alficla suma tas'al ma isfahantay inaad intaad ficilkii samaysid su-aasha markaa aa weydiin laakiin is'al ilficla suma wala alcilmu awalan suma alcamal laakiin annagu camalkii waan samaynaaba aqalkii waan qaatayba sheekha ka waran aqal ma qaadan karaa cabdikariim alaabta soo siidaa waama qaadatee macaad wax ka weydiisaaba laa awalan ifcal ilficla la maaha is'al su'aala ibxas baadh qalbigaaga xasili adoo qalbigaaga uu xasilan yahay stress dareemin qancay dhakan eegay dhakan eegay sheekhan eegay sheekhan eegay qancay samee samee raggan aan sheegayna ma harag caadiya sheekh qardaawin waa mujtahid mutlaqa mutlaq waxay dhataa mujtahid diinta ma kasta ku dadaali kara weyaan saawina waa saha mujtahid mutlaqa zarqa waa mujtahid mutlaqa ibn maasna waa mujtahid mutlaqa mujtahid mutlaqana mutlaqa oo cilmigii meesha uusa ka gaadhay wuxuu yidhi ha iibsan ha iskugu dhowaan buu kaa yidhi mujtahid mutlaqana wuxuu yidhi iibsaa bishuruud qaado bishuruud okay adigu marka waxaan aad saa u dhegeysatay eed fahantay haddee ta iyo taallaa shaqadu aday kuu taallaa آه، adiguna waxaa la idhaahdaa wain aftaaka naasu muxuu xadiisku ha aw aftuuka boqol fod dadku ha ku siiyaan markaasaa u fahantay qalbigaagii la tasho taasi waa midaas ugu dambaynti ikhwaani fillah iyaga ugu dambaynti ikhwaani fillah annaka ka muslimiin dad bara badan waxay naga dhegeysanayaan cajiradda innaguna ismaqrinaa waxay nooga baahan tahay inaan fikirno inaan ahaana maaha dad raqa oo loo fikiro waxaa loo baahan inaan fikirno inaan fikirno maxay u baahan tahay meeshan iminka matalan canada muslimiintu waa misa waa hal milyan soo maaha hal milyan oo muslima hal milyan oo muslima oo weliba marka aan istaastijyada xoog baan u akhriyaa marka la sheegaya diinaha dadka baraatikeeya muslimiintu waa lambarwan weeyaan halkee laga gartaa inay dadku diinta baraatikeeyaan afar meelood salaada masaajida la tagaa jimciisa u xaadiraan se maaragtay uu soo baada waa laga gartaa laba halkee laga gartaa suuqa markay wax gadanayaan maxay gataan saddex maxaa laga gartaa maxay sitaan dhar bratiga laga gartaa dadku maxay sitaan xijaab dumarku way xijaaban yihiin xijaabkii ma dhigin dadku waa laga gartaa afar meesha laga gartay dadkii inu fiirsa tuuristiga hagee tagaan xashka ma tagaan mise ma tagaan icbirada shan iyo toban kun oo dollar baa laga qaadaya waa la tagaya haddana xashki iyo afar iyo toban kun oo dollar ayaa laga qaadaya in laga qafiyo dadka muslimiinta way fiican tahay mogtahay laakiin waa la tagaya haddana xashki dadkii way aadayaan xashkii limaada hal waxaa maxaad ka garanaysaa inay dadka muslimiintu diintoodii jecel yihiin okay hal milyan oo muslima oo intaas oo qofi ay shaqeeyaan intaas oo qofi macdaara leeyihiin intaas oo qof waxay u baahan yihiin inay yeeshaan mucaamalaad islaamiya soo maaha mucaamalaad islaamiya inay yeeshaan dhaqan islaamiya ku dhaqmaan inay yeeshaan ba- baan- babaano ku ogolaadaan ama in baan islaamiya meesha la keeno okay ma filaysiin inuu nin intuu inii fikira baan islaami nii keeni doono ma filaysiin inuu baan islaami nii keeni doono rag baa baana islaami ka shaqeeya meesha la fadhiyo khabiiraha Ah, waa fadhiya waa ka u fadhiya waa labo doctor walhad baa jira dhado magaalada yimid oo baxraynna kasoo shaqeeyey meel kale kasoo shaqeeyey Eh, dad badan oo soomaaliya waxaa jira baalan islaamiya kasoo shaqeeyey khibradii baa hayaan alkhibra culimmadii baa joogto sharcigii haysaa waxaa joogta dhalinyaradii wax actiifkii wax samayn karaysa haddaan ka iibino systemka mucaamalaadkeena haddaan ka iibino kuwa baabuurada iibinaya way kula qaadanayaan adeer baabuurada si nooga iibiya sidan sidan baa fiqiya sanaa sharciya annagu haddaan muslimna gaariga san nooga iibiya okay suuq baa jira ha ahlan wasahlan isaga wuxuu doonaya suuqu doonaya okay guryaha sidan aan ku qaadanaynaa systemkan baan guryaha ku qaadanaynaa muraabaxaan ku qaadanaynaa mushaarakaan ku qaadanaynaa mudaara baan ku qaadanaynaa waxaad markaa la sharxina u baahtiin marka sidaas baan ku qaadanaynaa ninkani wuxuu doonayaa un imisaa doonaysa dee laba kun saddex kun oo qof ka saxeex maaha maaha oo tawo joogta gardow dhan joogta yani edmonton kasoo saxeexa maxaa dha gobollada ma aqaana dee waa inaa barta waajibaad kanada noqon baa laga yidhi marka waa inaa barto marka waxa waa inaa baratid oo dee baratid kasoo aan kasoo qoqorno waxa o dhan okay yajib aan inaad tirahdid kun qof laba kun shan kun baan haynaa toban kun baan haynaa oo doonaysa systemkan inay wax ku iibsadaan dadkana ma- dadkana maxaa xakuma antres ba xakuma antereska hadduu ka arka jeebkaaga waxa ku jira inuu adig kaa soo saaro uu kaa soo saari lakin ha kaga soo saaro de xalaal inuu xaaraan kaga soo saarin marka waa inaan fikirno laakiin haddaan noqono uun dad systemkan sidaan u xalaalayna systemkan ma xalaaloobi karayo systemkani waa system capitalism dhao asaaskiisa saas ah laakiin systemkii kale xalaashaan iyo kuma diidamo mid doon mid baa iga yidhi ma ogolaanayaan meeshan yuhuud baa haysata oo adiga kaa yuhuud way diidaa lacagta xalaasha ah ma diido meeshan meeshan dadka aan dadka aan dhanka xalaasha saaxiib ka nahay waa yahuudaba hilibka aan cuni karna waa hilibkee waa hilibka yahuuda hilibkooga waa xalaal weyaan Ah, dumarkooguna xataa guurku dumarkooguna way ka duwan yihiin dumarada kale maxaa yeelay aniguma waa inaad gursatiin mogtahay laakiin waa dad waa ahlukitaab yani ahlukitaab kitaabkii ba haystaan marka dad kitaab haysta weyaan waa dad aad isku anterestiin oo wada yartihiin oo yaryihiin iyaku adna waa yar tahay waxaad kale adeer waad yar tahay meesha maa falastiin iskuma haysano halkan baan isku haysano halkan marka halkan sidee baan ugu dhaqanaa kayfana sidee waa isfahmaysiin marka ikhwaani fillah caqliyadda ah han ku xorowna saddex caqliyadood dhegeysta ma- si fiican maanta ila hadlaya caqliga ah inaad noqotid munhazim qof laga adag yahay ma- 24 saac waa dhulka ilaahay gaalo ugu talagale waxaas waa maxluuqadaas ya annaka ilahay dhulka nooma abuurin annaka jannadaan insha allahu tacaala ya caqliga aan ka xorowno addunyaa lanaa waalaakhiratu lanaa aakhiratu khayr wa abqa Kha- aakhira naga weyn adduunka laakiin tan anaga oo ka xorowno inaan sugno uun waa kow labo in aana loo yeedhiyo oo la idhaahdo uun muslimiintu maaragtay waxay taas inaan ku xorowno ti haddaan- haddaan- in anaku aan ficil la imanno waa kow labo inaan ku xorowno in ay naloo sameeyo kolba filin oo kolba filinka aan galno filinka wuu dhammaan doonaa waxaad ogtahay iminka filinka filin baad gali haddana filinka laad gali haddana filinka laad gali maxaa ka sheekaysan jirnay saddex laba sano laba sano ka hor maxaa- maxaan hadal hayna ahayd tarbiyadii dee maxay ahayd een, eh, ciyaalkii eh, ayaan hadal haynay waa anakii dacbaadeyna iminka ma- ma hadashid iminka maxaan aamusi iskoolka waa lagu dhiga hadda sooma la bilaabaya sooma laakiin anaku maxaan nahay marka lablakac marka ay wax dhacaan inankii yaraaye soomaaliga maalintii dhowta la diliyey waan wada sara kacnay iminkana ma- ma- qofaa sara kacsan shib beritoola marka soomaaliya kale la dilo maan kacaynaa san haddaba marka la dilo baan kacaynaa saakunta ayaanta yar wax dhacaanu baan kacaynaa waa inaan noqono maaha inficiaaliyiin waa inaan noqono ficliyiin waa labo arrinta saddexaad ee ugu dambaysa wax weyaan ee inaan ka xorowna ikhwaani fillah inaan noqono dad maalinta la nool juur ajuur yowmiye yowmiyayaal inaan ka baxno oo noqono dad istiraatiijiyiina istiraatiijiyina eeg muslimiintu waa jiilkii lixaad ee reer galbeed jooga maaha dee kenad waxaan ka hadlayno waa jiilkii lixaad jiilkii koowaad maaha kii labaad maaha kii saddexaad soomaalidu ha ka dhaqaaqina ah ama ha ka dhaqaaqino waa jiilkii lixaad baa reer galbeedka jooga la socda jiilkii toddobaad baa inka la filaya oo iman doona marka haddana jiilkii lixaad wuxuu ku nool yahay caqligii jiilkii koowaad ayaa ku noolaa kama aan soo bixin caqligii jiilkii koowaad waa inaan markaa ka soo baxno oon ka imanno fikradda yara odhanaysa uun fataawada yar la nool lahay san ma yeeli karaa san ma yeeli karaa qofka muslimka markuu shaqo helo ma tukan karaa su-aasha waliba taalama markuu shaqo helo ma tukan karaa meelaha qaar salaada waa mamnuuc meelaha qaar laakiin hadday dadka muslimiinta halkaa milyon dad nidaamsan yihiin habaysan yihiin oo awood la yihiin meel kastoo shaqo laga waxaa lagaga samayn laha maxaa laga samayn lahaa masaajid musalla laga samayn lahaa ku tukadaa lagu waran lahaa maxaa markaa maqan dee nidaam baa maqan okay imika sheekh baa ka hadlay eh, maalintii jimcihii ugu dambeysay dee waa ka ma- november goorma dhacaya doorashadii maraykanka sideedii dhacaysaa Ah, shalay shalay baan dhegeysanay salaada dara salaadii jimcaha sheekh soomaaliya oo aad u caalima oo ka hadlaya maxaan ku dhahdaa doorashada keen dooranaa labadan si cilmi uga hadlay oo in la- in lageysaa fiican marka dadkii laakiin qorayay maxaa dhahdaa commentarka waxay qorayaan sheekh ilaahay ka cabsoo naga daa waxaan naga sheekeynina ilaahay sheekh ka cabsoo waan qofkan madaxweyne maraykan noqonaya aduu ku xukumaya masjidkaagu xukumaya wuxuu xukumayaa adiga maaha wuxuu xukumaya africa wuxuu xukumaya carab wuxuu xukumaya muslin waa dowladdii adduunka ugu weyne madaxweyne noqonaya soodkaagaa yaree ku ridaysid qiimo weyn buu leeyahy qiimo weyn buu leeyahy ilaa ugu riday oo tiraahdo kanna ma doonayo kanna ma doonayo kan waxaan ku doonayaa sidan kanna san baan ku diidanahay ma leedahay waa wax weyn qawaacidan baa la shaqaysiiya haddee xeerashan islaamku dhigay ayaa la shaqaysiya dad ba markaan sheekh ka daa naga daa sheekh ma gaalaan kala doorannaa Ay saasay leeyihiin marka wuxuu yidhi midkood hadduu madaxweyne noqdo buu yidhi masaajida ka qubadeen mayno haddaan do- haddii la do- masaajida in la xidho midkood buu yidhi sogaanuhu kii sheegi maaye haddaan dooranno buu yidhi masaajidaas ka khudbadayn mayno waa la xidhi buu yidhi gabdhaha xijaabanna waa laga wada saari xijaabku yidhi haa kii ku horreeya waa kaas Haa, shax midna haddaan dooranno buu ihi waan sii jiraynaa ilaahay baa de awood dale waan sii soconnaa marka waa inaan kala dooranno buu ihi. marka maxay waxaan u baahan tahay ikhwaanii fillah nooc min atafkiir istaraatiijiya inaan si istaraatiijiya u fikirno marka insha allahu tacaala mawduucii aan dee filaysay inaan idhahdo waa xalaal ama xaaran halkaa baan dhigay wajazaakum allahu khayran wasala calaa maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin